kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax axada oo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu lixda iyo barkii aruurnimo waxaana idaacadda idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddidii doorashada ee ra-iisul wasaare rooble uu xil saaray gobolka gedo oo soo gebagabeeyey shirarkii bulshada gobolka ee arrimaha doorashada waxaan caddaynaynaa rabnaa inaan idiin sheegno qodobka koowaad inaan idiin mahadcelinno shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad u dhabar adeegteen muddadii aad joogteen magaalada garbaarey qodobka labaad inaan annagu haddaan nahay intaa iyadoon hore u sheegay inaan soo dhowaynayno guddiga doorashada waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ay soo saartay midooda afrika oo looga hadlay arrimaha amniga soomaaliya iyo waxa laga yeelayo sannadaha soo socda waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan furitaanka saamiga shirkadda isgaarsiinta ee dalka jabuuti
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sabtidii sheegay in waaxda cadaaladdu ay raacfaan ka qaadanayso xukun uu riday garsoore kaasoo sharci darra ku tilmaamay barnaamijka in la tarxiilo ka ilaaliya carruurta ku noolo maraykanka ee iyagoo yaryar la keenay andrew hanen oo ah xaakiima degmo ka ah gobolka texas ayaa jimcii waxukama jiraan ka soo qaaday barnaamijkan oo uu keenay madaxweynihii hore barack obama isagoo sheegay in obama uu dhaqmay si aan sharci ahayn markii uu amarka fulineed ku soo saaray barnaamijkan oo la yidhaahdo dhaaka sanadkii laba kun iyo labyo toban qoraal aqalka caada uu sabtidii soo saaray ayaa biden uu ku sheegay in xukunkan henen uu aada niyad jab u ahaa islamarkaana uu soo cusboonaysiiyey baaqyada ah in aqalka kongareesku uu xaqiijiyo xalkama dambaysa tirada dhimashada ee fataahadihii xooganaa ee ka dhacay galbeedka dalka jarmalka ayaa kordhay islamarkaana gaadhay ilaa iyo boqol iyo siddeed iyo lixdan qof kadib markii toddobaadkana fatahaada ka dhashay webi soo jabay ay qaadeen guryo burburiyeen jidadkii iyo weliba khadadkii korontada dadkan ka badanna boqolka qof ee ku dhintay fatahaada waddanka jarmalka oo ah masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumayd ee halkaasi ka dhacda in ka badan nusqarni iyadoo sida ay booliisku sheegeenna ay ku jiraan dadkaasi siddeed iyo sagaashan qof oo ku qurbaxay degmada koonfurta cogleyn ee ahuleer boqolaal qof ayaa weli la laayahay amaba aan la ogeyn meel ay jaani cidhib dhigeen iyadoo meelaha qaarna la gaari karayn ee biyaha oo jooggoodu sarreeyo xilli ay isgaarsiintuna goobaha qaar ay haatan ka maqan tahay madaxweynaha jarmalka frank walter ayaa booqday eltistan oo ka mida gobolka nort ruhain westfalia halkaasoo ay masiibadan ugu dhinteen ugu yaraan saddex iyo afartan qof
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaha v o ada cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warkaasi dunida nala socodsiinayay guddigii uu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble u magacaabay arrimaha gobolka gados doorashada baarlamaanka ay uga dhacdo garbahaare ayaa gelinkii dambe ee shalayta soo gebagabeeyey shirar ay la lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gedo gaar ahaana garbahaare iyo qeybaha bulshada halkaasi waxaana mas-uuliyiinta gobolka gedo ay sheegeen inay soo dhoweynayaan guddiga doorashada sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o ed exmaayo aadan maxamed salaad guddigan oo uu ra-iisul wasaare rooble u xil saaray xalowhelidda arrinta gobolka gado maalmahana ku sugnaa degmada garbaharey ayaa ka waday degmadaasi kulamo goonigooniya kuwaasi oo ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada garbaharey iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado guddigan oo ka koobnaa wasiirada maamul goboleedyada marka laga reebo jubbaland ayaa kala wareegay bulshada garbaharey magacyada xubnaha loo magacaabayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbaharey kuwaasi oo ay soo xuleen bulshada degmadaasi guddoomiyaha gobolka gado axmed buulle greed oo ka hadlay munaasabad kooban oo garbaharey lagu qabtay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorashada guddiyada doorashooyinkana ay kusoo dhoweeyaan xarunta gobolka gado ee garbaharey si halkaasi ay doorasho uga dhacdo waxaan caddaynaynaa rabnaa inaan idiin sheegno qodobka koowaad inaan idiin mahadcelinno shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad u dhabar adeegteen muddadii aad joogteen magaalada garbaarey qodobka labaad inaan annagu haddaan nahay intaa iyadoon hore u sheegay inaan soo dhoweynayno guddiga doorashada doorashooyinka qabanhayo inaan soo dhoweynaynana waan idiin caddaynaynaa oo diyaar baan u nahay ka saddexaad waxaan diyaar u nahay cid kasta oo doorashadaas ayadaa ka qayb qaadanayso hadday yihiin musharaxiinta hadday tahay ergada iyo cid kasta oo doorashadaa daraynaysana diyaar baan u nahay waan soo dhoweynayna waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo wasiirada cid kasta oo doorashadaa ammaankeeda ka qayb qaadanayso si ay doorashadaa iyada noogu hirgasho ayadoo la eegahayo heshiiskii toddobiy tobanka setembar iyo heshiiskii lix iyo tobankii lagu galay magaalada baydhabo inta iyadana diyaar baan u nahay qodobkaas waan soo dhoweynana waxaan diyaar u nahay in degmadanada garbahaarey lagu qabto doorashadana haddaan nahay bulshada kala duwan iyo maamulada waxaan diyaar u nahay in degmada ay doorasho ka dhacdo waana soo dhoweynaynaa waxaa kaloo rabnaa inaan idiin sheegno ergadaas iyo cid kastoo imaanayso annagoo gacmo furan ku soo dhoweynayno inaan annaguna gacan ay ka qaadan doonaan bulshada kala duwan oo ergooyinkaas iyo dadkaas siyaasiyiinta hadday yimaadaan inaan u xoolo qali doonno ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi ayaa ku wareejiyey guddiga magacyada dadka noqonaya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka garbahaare iyadoona guddigan ay kadib ku wareejin doonaan madaxweynaha jubbaland si uu u soo magacaabo xubnahaasi guusha maanta aad gaarteen waxaa ka mid ah gobolka gedo oo caawa taagan meel walba inta hadda halkaan fadhida maahane inta kaleetana ku raaxaysanayso codkan iyo qaabkaad u shaqaynayseen intaba har iyo habeen ila hadlaysay ayadana qodobadii aad gaarteen oo afartii qofood ahayd oo ku qornayd mashaariicdii aad soo guddoomiseen inaad maanta yacnu dhammaystirkoodii bulshadii halka kan oo siyaasi gobol ururo bulsho degmo dhallinyaro intaba ay ka qayb galeenna inaad maanta la wareegtaan adna sharaf bay idiin tahay adinkana sharaf bay idiin tahay wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ahna guddoomiyaha guddiga xalwhelidda arrinta gobolka gado ayaa ka mahadceliyey sida wanaagsan ee ula qaateen qodobadii ay wadeen ee la xiriiray heshiisyadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka xaqiiqatan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maalmaha aan joognay wax aan kala kulannay oo soo dhoweyna oo fikraddii aan sidnoo nalanla qaatay ah oo nalan ka horeeya weliba iyo sida hadda maanta halkan wixii anagu aan raadinaynay oo aan u soconnay dhammaantood bulshadu ay uga wada qirtay aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waxaan rabaa akhyaartii hadlaysay inta ay ka hadlaysay iyo wixii anagu aan u soconnay isku mid bay ahaayeen dadka hadlaya qof qofay ahaayeen laakiin bulshada si guud waxaan uga rabaa qodobadii gobarnarka oo bilaabay oo inta ka dambaysoo hadlaysay ay wada qaadatay oo halkaa lagu wada hadlaaya bulshada garbahaarey waxaan rabaa si guud oo wada jir ah in ay dhammaantood nooga aqbalaan qodobadaas laga hadlaya
guddigan ayaa lagu wadaa in ay soo gaaraan magaalada kismaayo si waxyaabihii ay kala kulmeen bulshada degmada garbahaarey ay ugu gudbiyaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam kadibna uu magacaabo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaarey maadaama degmada garbahaarey ay ka mid tahay labada degmo ee jubbaland ee la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
midowda afrika ayaa warbixin uu ka soo saaray soomaaliya kaga hadlay xaaladda amniga iyada oo talooyin dhan lagu xusay warbixintaasi wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa haddaba warbixintan ka waraystay xuseen macaliin oo hore la taliyaha amniga ugu ahaa madaxweyne farmaajo waxaa ugu weyn in ay afar option oo la kala dooranayo ay soo jeediyeen midna ay inay barfeergaraynayaan ama uu yahay midka ay doorteen la qurxan ayaa ugu waaweyn afarta qodob waxay kala ahaayeen mid un-ta iyo african unionka shaqada isla wada qabanayaan oo ay leeyihiin aan ku xulannay in un-tu ay kusoo kordhinayso waxyaaba badan oo african unionka aysan awood u lahayn dhaqaale iyo mid farsamaba inay un-tu kusoo kordhinayso barnaamijkaasna uu noqonayo afar sano sanadka koowaad uu noqonayo sanadkii hawsha la dhammaystirayay iyo saddex sano ka dambeyso dagaaladii iyo obrethonadii lagu howlgalayo kana laga tegi doono
sababta ugu weyn ee amisom ay u dalbeen inay bakhdo ama rajaxumada loo muujiyey maxaa lagu sheega warbaahinta
dabcan hordhaca hore oo warbixinta waxay aada u dhaliilaysaa sistamka oo dowladda soomaaliya khaladaadka ka dhacay iyo ay ugu weyn tahay khilaafka siyaasiyiinta soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliya oo wax kastoo ay saxiixaan aanan ka dhabaynin fulinteeda arrimahaas waxaa kaloo ka mid a in ay laftirkoodu amisom dhaqaalihii aysan joogto u helin oo qolyaha lacagta bixiyo o euda u horeyso ay aada howlgalka u dhaliilsan yihiin iyo dowladda soomaaliya sida ay uga faa'iideysanaysa fursadda la siiyey waxaa lagu sheegay warbixinta in u n ay la wareegaan howshan oo howlgalka amisom laga bedelo maxay soo kordhinaysaa markaad fiiriso la dagaalanka al-shabaab dowlad wanaaga la dagaalanka musuq maasuqa iyo taageeradoo soomaaliya haddii howlgalkan uu u n noqdo ama qaramada midoobey maxay ka bedelnaan doontaa tobankii sane ee howlgalka amisom dabcan howlgalka waraaqda ama qoraalka guddiga waxaa ku cad afar iyo toban sano oo horumaro la gaaray iyo dhaliilo ka yimid joogitaankooda barnaamijkan hadda cusub oo ay soo jeedinayaanna u n keliya maaha waa u n iyo african union oo howsha isla wadaaya oo ay leeyihiin kuwaan daconayaan in ay iskabi doonaan wixii ka dhinnaa amisomta oo ahayd taageero farsamo qalab iyo dhaqaale aysan heli karin amisomtu in ay usoo kordhinayaan u n-ta marka arrimahaas ayaa ah arrimaha oo ugu waaweyn ay soo jeediyeen saddex qodob oo kaleeto ayaa jirtay oo ah in amisomta hadda joogta la xoojiyo la dhuudhuujiyo shaqadeediina maaragtay dib u egis loogu sameeyo arrin kale oo ahayd in waxa loo yaqaano kooxda ama task forceka oo bariga africa inay iyaguna ay ciidamada soomaaliya tababaro iyo talooyin ay siiyaan iyo qodobka ugu dambeeya oo ah keliya bixid lix bilood ah oo ay amisomta ku baxayso afartaas qodob ayay ugu waaweynaa oo la kala dooranayo
laba kun lix iyo labaatanka rajo weynee muujinaya in soomaalidu isku filnaato in howlgalka ay la wareegto markaad fiiriso afar iyo toban sano oo lagu guuleysan waayey rajada hadda u muuqata maxay tahay dabcan waxay qoraalku aada u dul istaagayaa soomaalida xaggeeda in ay dowladnimada ay ka dhab sheegaan oo ay siyaasadda xasiloonaato mowqifku midaysnaado iyo in wada shaqaynta amisomta u n t iyo soomaaliduna ay ahaato mid mar walba ay wada tashi iyo ku wada socoto marka waxaan is leeyahay haddii arrimahaas ay fulaan rajadu dabcan aniga laftirkayga waa qabaa haddii arrimahaasoo dhan wada fulaan
sida uu qoray hafayeenka xukuumadda qoraal uu soo dhigay baraha bulshada dowladdu ma aysan jeclaysan kulan ay ka yeelatay inkastoo ita warbixin baa ka soo saari doonaa maxay dhibsatay bay kula tahay dowladda soomaaliya waa jeclaan lahayn inay noo sheegaan waxay dhibsadeen waxba waa diidna uuna yidhaahdeen laakiin in ay waraaq soo saari doonaan warbixin ayay ku dareen laakiin tuhunkayga waxay tahay dabcan in xilli kala guur ah lagu soo aadiyey iyagoonan diyaarsanayn dhaliilo fara badan qoraalku iyo warbixintu ku jirtay iyo ugu dambeyn in aan tuhmayo oonan hubin arinta jabter seven oo qodobka ay warbixintu tiri u n ta iyo amisomta laakiin farsamo ahaan marba hadduu jiro howlgal caalami ah jabter seven mar walba amisomta hadda joogtaba jabter seven ay ku joogtaa
kadib markii dhowaantan dowladda jabuuti ay ku dhawaaqday inay ansixiso xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadaha isgaarsiinta ee dalka jabuuti ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashayaasha ayaa dowladda jabuuti oo dhibaatooyin badan ka tirsanaysa adeegyada hay-adaha dowliga ah ee qaabilsan isgaarsiinta dalka jabuuti ee jabuuti telecom si weyn ay usoo dhaweeyeen arrinkaasi warbixintan waxaa inooga soo diray magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waryahayaga rabadaan muuse wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah hafhayeenka xukuumadda jabuuti ayaa tilmaamay in ansixinta xeerkan cusub ay tahay mid adeegyada loogu sahlayo dadweynaha iyo guud ahaan macaamiisha mashruucan xeer ee la xidhiidha ka qaybgalka saamiga shirkadaha dowladda ayaa qayb ka ah daryeelka iyo ilaalinta danaha istaraatiijiga dowladda iyadoo lagu jiro wakhti lagama maarmaan ay tahay in loo furo saamiyada shirkadaha dowladda dhammaan dhinacyada sida gaarkaa loo leeyahay ee maalgashadayaasha dalka iyo kuwa caalamigaaba sidoo kale mashruucan xeer ee cusub wuxuu si wanaagsan ula jaan qaadaya xeerashii hore u yaallay ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sida cad ugu qeexay sanadkii in shirkadaha dowladda lagu sameeyo dibu habayn si loogu soo dabaalo nidaam ku salaysan maamul wanaag si dhinac kalena kor loogu qaado tayada adeegyada shirkadaha dowladdu ay u fidiyaan dadweynaha wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti ilyaas muuse dawaale ayaa ii sheegay in furitaanka saamiga hay-adda dawliga isgaadhsiinta u qaabilsan jabuuti ee jabuuti telecom uu abuuri doono shaqooyin fara badan
soo kordha ma ogin waxa ka goyi doona ugu yarta anigu telekomunikationka waxaan islenahay furitaanka aan furan shaqooyin jamhuuriyadda jabuuti haddii sideedii aan u maareyno oon u qabanno kumaaqum shaqada ayaa kasoo bixi doona mustaqbal beesh shaqada maanta halka ay inta u badan ka iman doonto boqolkiiba toddobaatan waa wax ku salaysan isgaarsiinta iyo internetka iyo casriga waqtiga casriga ee dhinac kale dadweynaha jabuuti ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabadaasi ay qaaday dowladdu iyagoo ii sheegay inay dhibaatooyin badan ku qabaan adeegyada shirkadda jabuuti telecom casme maxamed cabdi waa qiimo fiican haddii kelyonka saa loo soo atiireynayo qayb hirbiya inaad uu soo baxay marka waxaan leenahay waa faa'iido soo korodhay oo shicibka u soo korodhay markaa waxaan rabnaa inaan si fiican loo isticmaalo oo looga faa'iidaysto kelyonga cumar xasan ismaaciil waa ra'yi fiican weeyaan ma garanaysaa wax badanna waa isbedelayaan waxaana isbedelaya ugu horeeya waxayaan wax badan baa ayaa dhibiiraanaya qiimihii qaaligaaba ayaa ayaa hoos u dhici doonaa dhibaatooyinkaad la kulantaan maxaa ka mid a xagga isticmaalka telefoonka in credit kaarka markaad iibsanayso eed ku shubaysid bal ka war wallaahi iminka waxaa problemka ugu weyn naga haysta wuxuu yahay iminka lacag baad ku shubanaysaa lacag gaadhaysa ilaa shan boqol baad ku shubatay baarki soomal lacagtii aad ku shubatay laba cishootii oo ay gaadhay amba ama muddadiiba ha kaa dhammaatee laakiin lacagtii oo in badan kugu harsan tahay baa lagu leeyay lacagtii waa la qaatay internetka waa intii ha halkii internetka weeye markaa taasi waa problem koowa tallaabada wixii lacagtood ku shubatay ayaad arkaysaa resogion jirinba resogio kaa maqan baad arkaysaa oo lagu leeyahay resogio adiga lacagta doonaya inaad isticmaashid ayaa haddana lagu leeyahay resogio baa kaa maqan marka waxayan taasina waa problemka labaad marka problem noocaas oo kalea internedka la hagaajinayo ayaa lacagtiina dhammaatay lacagtiina dhammaatay waka lacagta waqadkii la hagaajinayo lagu leeyahay lacagta hayay ay lacagtina kaa soconaysaa marka taasina waa problemada mugta ay jira weeyaan
richard markaa ka qabtana waxyaabaha in wax laga qabto waxyaalahaasi waxaan aad iyo aad ugu rajaynaa iminka shirkadan iyo arrimahan cusub inay wax weyn ka bedelaan haddii la yidhahdo rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
xaaladda siyaasadeed ee dalka lubnaan ayaa sii xumaanaysa waxaana taliyaha militariga ee waddankaasi uu sheegay inay xaaladdu ay ka sii darayso islamarkaana ay tahay mid abuuraysa jahawareer siyaasadeed warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahiro nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka lubnaan ayaa ka digay in xaaladda dalkiisa oo u muuqata mid ka sii daraysa kadib markii sacad xariiri uu ka cudurdaartay inuu soo dhiso xukuumad cusuba taliyaha milatariga lubnaan jenaraal josef caon ayaa bartiisa twitterka ku qoray in ay u eg tahay in xaaladda dalkiisa ay kasii darayso waxaana la kulmaynaa ayuu yidhi masiir siyaasadeed iyo mid bulsho oo aad u adaga jenaraalku waxa uu intaasi ku daray qof waliba wuxuu og yahay in hay-adda milatariga ay tahay tan keliya ee weli shaqaynaysa ciidanku waxa uu ka hortegayaa khalalaasaha wax maantana haysa waa dhibaato ku meel gaar ah waynu ka bixi doonaa ayuu hadalkiisa raaciyay taliyaha oo ka hadlaya isu imaatinka milatariga ayaa yidhi mas-uuliyadeena waa mid aad u weyna marxaladani waxaana waajib nagu ah in aan ilaalino ayuu yidhi amniga iyo xasiloonida dalka oo aan ka hortagno qalalaasaha hadalkan ayaa imaanaya xili toban ka mid ah askarta ciidamada Lubnaan ay dhaawacmeen kadib markii dibadbaxyaal iyo ciidanka ay isaga hor yimaadeen aaga Jabal Muxsin ee magaalada Tripoli ee dalkaasi dibadbaxyaasha reer lubnaan ayaa xiray waddo aaggaasi ka mid ah si ay uga mudaaharaadaan xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ka hor inta aysan ciidanka ka hortegin dibadbaxyada arrimahan ayaa imaanaya xili ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee dalka lubnaan uu ka digay xaaladda dalkaasi qaramada midoobay ayaa ku boorisay qaybaha siyaasadda ee dalka lubnaan samaynta dowlad awood u leh inay hirgeliso dib u habeyn lagama maarmaan ah ka hor doorashooyinka labadakuniyolabaatanka dhanka kale midooda yurub ayaa maalintii jimcaha sheegay in midooda yurub uu aad ugu xun yahay go-aanka sacad xariiri ee ah inuu ka cudurdaartay dhisidda xukuumad cusub iyo inuu dalka kusii wado dhabbaha kumeelgaarka midooda yurub ayaa muujiyey sida ay ugu xun yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka lubnaan iyo horumar la-aanta ka jirta hirgelinta dib u habeynta deg dega ah arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maalmo ka hor ra-iisul wasaarihii hore ee dalka lubnaan al-sayid sacad xariiri uu ka baaqsaday dhisidda xukuumad cusuba taasoo dalka gelisay xiisas siyaasadeed oo aad u adaga xili dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhaqaale oo aad u weyn xuseen saxnuuni v o a qaahira
xogayaha caafimaadka ee dalka britain saajid jevid ayaa sheegay in laga helay xanuunka covid nka kadib markii uu isaga oo gurigiisa jooga iska eega xanuunka master javid oo sheegay habeen hore in uu dareemay xoogaa xanuun jirka ah kadib markii baaritaano la sameeyey horena zaajid waxa uu u qaatay labada dhibcood ee tallaalka covid nka waxaa warbaahinta uu sheegay in asaga iyo qoyskiisaba ay guriga ku sugan yihiin oo ay sugayaan natiijada baaritaano kale oo la qaaday warbixin amuurtaasi ku saabsan london waxaa kasoo diray wariyahayaga qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil xanuunka covid sagaaliyo tobanee laga helay xogayaha caafimaadka waxay sii xoojinaysaa saynisyahanadii iyo xeeldheerayaashii caafimaadka ee ka dayriyey go-aankii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay in isniinta foodda aynugu soo haysaa badiba la qaadaya xayiraadihii dalka saarnaa inkastoo ay dowladda hore u sheegtay inay dadku ikhtiyaar u leeyihiin inay xidhaan marada afka lagu duubtay iyo in kale haddana go-aan ka dambeeyey ayaa lagu sheegay inay khasab tahay marka ay dadku raacayaan gaadiidka dadweynaha inay afka duubtaan jimcihii dad ka badan konton kun oo qof ayaa laga helay xanuunka covid sagaaliyo toban britain xogayaha caafimaadka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qaatay tallaalka labadiisa dhibcoodba tanina ay suurto gelisay buu yidhi in inkasta oo xanuunka laga helay haddana ay xaaladiisu aad u wanaagsan tahay waxaan ku boorinayaa ayuu yidhi dadka aan weli qaadan tallaalka inay sida ugu dhaqsaha badan u qaataan arrinkan ayaa sii xoogeynaya inay britain ku degdegtay qaadista xayiraadaha oo dad badani markii horeba saluugsanaayeen dr maxamed cadiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada shafil oo ku taala waqooyiga britain ayaan weydiiyey warwarka ay soo kordhinayso in xanuunka covid sagaaliyo toban laga helay xogayihii caafimaadka isagoo weliba qaatay labadii tallaalba iyo xilliga ay dowladdu qaadayso badiba xayiraadihii dalka saarnaa sidoo kale waxa uu sharxayaa isbeddelka nuqulada covid sagaaliyo toban ay isu bedelaan weriye cabdixaafidow walaac weyn bay abuuraysaa arintaasi waxaanay xoojinaysaa doodii saynisyahanadii iyo dhakhaatiirtii lahaa boris johnson wuu ku degdegay inuu go-aanka qaato su-aasha labaad haddaan usoo dega ee ah nuquladan covid ee isbedbedelaya waxaa looga warqabaa in virusyadu ay tarmaan oo ay scoobgareeyaan marka ay galaan unuga noolaha sida matalan unugyada dhirta xayawaanka iyo jermiska oo macnaha uu viruskii iscobigaranayo nuqulo cusub uu keenayo marka camaliyada taranka ama uu badanayo markuu ku dhex jiro waxaa kamid a waxaa dhacda in virusyada qaar ka mid ihi ay ka leexdaan dariiqii saxda ahaa ee ay ku badanayeen oo macnaheedu yahay inuu soo baxo virus ka duwan qaab dhismeedkiisu kii hore ee uu kasoo tarmay oo uu yahay mid ka duwan marka sida uu samaysan yahay xanuunada uu keenayaana ay ka khatar badan yihiin iyo sida uu fidaya marka saa darteed baa nuquladan waxaana dhacda inuu inta badan ka baxsado difaaca jirka waayo difaaca jirku uu diyaariyo had iyo goor waxay ku timaadaa inuu ama tallaal la siiyo uu jirku ka diyaarsado difaaca ama uu qofka uu fayraska hore ugu dhacay jirku difaac diyaariyo uu ka diyaargaroobo si uu mar labaad xanuunka ugu dhaco saa darteed difaacii jirka waxaa ku adkaanaysa fayraskan cusub ee qaab fayraskan nuqulkan cusub ee tarmay ee qaab dhismeedkiisii bedelay inuu difaacii jirka uu akhriyo oo uu aqoonsado waayo sidii uu ku yaqaanay wuu ka bedelaya saa darteed waxa dhacaysa inuu fayraskani uu qofkan xanuun ku keenayo laakiin saynis yahanada ama dhakhaatiirta badankooda waxay rumaysan yihiin in uu maaragtay yar qofka difaaciisa uu diyaar yahay inay yaraanayso inuu dilo ama uu khatar weyn uu geliyo oo uu muddo badan dhakhtarka ku jiro xogayihii hore ee caafimaadka britain matt hankong iyo ra-iisul wasaare boris johnson ayuu labadaba xanuunku ku dhacay markii uu bilowga ahaa iyadoo boris la dhigay cusbitaalka st thomas oo ku yaala magaalada london qaybta la geeya dadka neeftu qabato gudoomiyaha guddida caafimaadka iyo daryeelka bulshada britain jeremy hunt ayaa ka digay in dayrta fooda inagu soo haysa ay britain geli doonto bandoo buuxda haddii uu sii kordho tirada dadka xanuunku soo ridanayo dhinaca kale jimcihii britain waxay mar kale sheegtay inay dadka ka yimaada faransiiska laga bilaabo isniinta soo socota ay guryahooda ku jiri doonaan muddo toban caana maal ah iyadoo xanuunka noociisa koonfur africa ka bilowday uu weli ka jiro dalkaasi faransiiska wararka kale ee yurub waxa ay tirada dhimashadii sii kordhay dadkii ku naf waayey fatahaadihii ka dhacay galbeedka yurub dalalka jarmalka iyo biljamka ayaa la xaqiijiyey inay dhimashadu kor u dhaaftay boqol iyo lixdan qof wadamada jarmalka biljam iyo holland ayaa roobo mahiigaan ah ee ay ka da-een toddobaadkan waxaana ka dhashay khasaare mug leh oo isugu jira naf iyo maalba deegaano badan oo ku yaala galbeedka yurub weli waxaa ka socda howlaha gargaarka welina kumanaan kun oo qoys ayaa layrkii ka go-an yahay waxaana jira dad badan oo guryahoodii idaadadku qaadeen cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan cabdi xasan dige
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii subaxnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonnaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo